asalaamu calaykum xasuusin iyo xasillooni waa xasuusimooyin ka koobnaan doona xalqado dhowra waxaana tanay noqon doontaa xalqadda koowaad dhegaysi wanaagsan muddooyin badan waxaynu raali gelinaynay dadka waxaynu nafta u huraynay dadka waxaynu abaal u gelaynay dadka waxaynu farxad ka doonaynay dadka waxaynu jacayl ka raadinaynay dadka waxaynu raalli ahaanshiyo iyo garab ka sugaynay dadka wax badan waxaynu ka sugnay dadka qadarin daryeel iyo doonis baynu ka doonnay iyaga muddo dheer baynu u dagaalanay inaynu farxad gelinna dadka marar badan waxaynu isu muujinnay hadalhaynta dadka waxaynu dugsi ka sugnay dadka waxaynu isbeddel ka rajaynaynay dadka waxaynu jeclaanay jacayl aynu iskala garan weynay dadka waxaynu u galnay halgan u dagaalan iyo doonma aynu wax kaga doonayno basharka heeraynu iyaga ka doonnay inay magaceenna meel gaadhsiiyaan muuqeenna maamuusaan oo joogitaankeenna iyo jiritaankeenna ay iyagu qiimo u yeelaan waxaynu dadka ka doonnay wax aanay awoodin waxaynu dadka ka doonnay wax aanay haynin waxaynu dadka ka doonnay wax tamartooda dhaafsiisan malaha waxaan shaqaynaynin wakhtiga caqligeenna mise talo waxayna haysay garasho la-aan ilaahay awooddiisa qusaysa waynu ogahay dhammaanteen ilaahay waynu ku xidhannahay laakiin ma garanayna aqoon ku saabsan oo inta aynu naqaano ee yar ka xeel dheer badankeennu waa sax marar waxaan shaqaynin insaanka caqligiisa waa wax dhaca waxaynu isku qaladnaa wixii ay ahayd inaynu ilaahay ka doonno iyo intii ilaahay u oggolaaday inuu basharku itaalkiisa bixiyo waynu jeclaanay waynu raalli gelinnay raalli ka doonnay farxad ka sugnay innaguna farxad u hurnay aaminnay ammaannay waaynu ku dhowaannay u dhowaanshiyo ka badankii ay ahayd inaynu ilaahay subxaana watacaala ku dhowaanno ma taqaanaa waxaa inagu soo dhacay waxaa inagu soo dhacay xikmada ilaahay inagu tusayo inaynu addoommadiisii gamcaha horsanayno wuxuu ina tusay in albaabada aynu garaacayna ay aanay ahayn kuwa ay awood u leeyihiin inay furaan dadku wuxuu ina tusay in awoodda isagu leeyahay in baryada isagu leeyahay in jacaylka isagu leeyahay in raaligelinta isagu leeyahay farxadda agtiisa lagu helo jacaylka agtiisa lagu hanto dugsiga iyo deganaanshiyaha u dhowaanshiyihiisa lagu hanto baryadiisa lagu baahi baxo raxmadda raalli ahaanshiyaha xasiloonaanta iyo jacaylka xaggiisa lagu baxsho maynu garan markay mar inugu dhacday oo aynu ka weynay addoommadiisii wixii ay ahayd inaynu xaggiisa ula cararno maynu garan in jacaylka aynu bixinaynay soo jeedka aynu huraynay tacabka aynu gelinaynay juhdigaynaga baxaayay iyo dadaalka aynu baxsannay xaggiisa ay ahayd inaynu ku bixinno waayo inteenna badani waxaynu dadka u hornay wax badan oo ilaahay xaq u lahaa intaa insaan markii aynu siinay waxaynu helnay jawaabo aanayna raalli gelinin maynu helin maxsuul aynu raalli ku dareenno maynu helin natiijo uu gudaheennu ku xasilo maynu helin wixii aynu raadkiisa raacnay waxaynu awood ku bixinnay cid aan tamarteenna xaq u lahayn waxaanaynu la soo laabannay gacmo madhan rajo dhimatay dad nacayb iyo doorasho ah inaynu keligee nolosha wajahno waxaynu miirsannay marar badan kolkii aynu huqdii dadkaynaga soo gaadhaysay waxba ku qaadan weynay waxaynu wax ku kala garannay kolal badan kolkii riyadeenna iyo runtu ay isdiideen oo aynu dadka ku hongownay waxaynu la soo laabannay madhnaanshiyo in badan kolkii aynu dabaguraynay sidii aynu garab uga heli lahayn dadka waanaynu miirsannay kolkii aynu ogaanay in waxa aynu dadka ka doonaynaa aanaysan ahayn waxay bixin karayaan iyagu balse ayaa kaloo bixin karayay wixii aynu addoomadiisa ka doonaynay ee aan rabbi ahayn haatan caqligeennu wuu soo noqday waynu garanaynaa in ilaahay waxa uu bixin karaa ka awood badan yihiin insaanku waxa uu bixin karaya itaalkiisa waynu garowsannay in basharka la xadiday garashadiisa in basharka la xadiday xooggiisa iyo in basharka la xadeeyay awooddiisa laakiin aanu ilaahay lahayn awood la xadiday oo xadaysan sida bini'aadamka itaal la xadiday oo maalinba meel jooga sida basharka iyo tamar taag daran oo waayuhu nugleeyaan midna sida dadka karaamadaada magacaaga muuqaaga joogistaada hayntaada iyo helistaada midna dadku awooduma laha inay kor yeelaan laakiin ilaahay agtiisa ilaahay xaggiisa iyo rabbi u dhowaanshiyihiisa ayaa lagu helaa oo magaca ruuxa iyo muuqa ruuxa labaduba karaamo ku yeeshaan marka waa inaad ku tala gasho insaanku waxa uu bixin karaya itaalkiisa waa inaad maanka ku haysan karayso bani'aadamka waxaa xooggiisa iyo timirtiisa ku bixi karaya iyo waxay dadku itaalkooda huri karayaan waayo waa wax la limidgareeyey insaanka oo dhan baa xakamaysan oo xoogga ilaahay iyo cadiimnimada rabbi ku kontroolan ku xadaysan xooggeenna xadaysan caafimaadkeennaa xadaysan xirfadeennaa xadaysan aqoonteenna xadaysan garashadeenna iyo garaadkeennaa xadaysan mashaacirteennaa xadaysan gudaheenna iyo dibaddeenna labadaba way maamulan yihiin awood rabbi bay ku maamulan yihiin waxyaalo aada u yaryar baa awood laynoo siiyey haddaynu baniaadam nahay in yarbaa awood layna siiyey inaynu juhdi gelinno si caqliyadda aynu xoolaha ku dhaanno ee aynu xayawaanka kaga doorannahay aynu intay taalkeenna ah isugu xakamayno in yar baa laynoo ogolaaday aynu isku kontroolno oo aynu nafteenna kaga adkaanno oo intaa qalad baynu gelaynaa waa inaad isxakamayn karayso intaa qalad baad gelaysaa waxyaalaha baniaadamtinimada darteed kaaga dhacaya meelo laguu diiday baad daf odhanaysaa mararka qaar waa inaad iscelin karayso naftaadaa kaa xoog badinaysa oo kolba meel kaala dhacaysa waa inaad ilaahay naftaada lafteeda aad u tala saaran karayso waa waxaan idiin leeyahay xooggeennu wuu xadaysan yahay keligeen waxba ma tari karno keligeen waxba ma qabsan karno mar kaste kama maarmayno ilaahay awooddiisa ilaahay cadamadiisa ilaahay tala saarashadiisa ilaahay garabkiisa rabbi taageeradiisa ilaahay la-aantii waxaanu noqonaynaa waxba yahay waa sababta tala saarashada rabbi laynoo xasuusiiyo waxbaad doonaysaa ilaahay u tala saaro waxbaa kaa itaal roonaaday ilaahay u tala saaro waxbaad garan weyde ilaahay u tala saaro waxbaad fahmi weyde ilaahay u tala saaro naftaadaad ku dawaqday ilaahay u tala saaro bani'aadamka ila dhaqankoodaad ku dawaqday ilaahay u tala saaro howlaha noloshaad wax ka garan weyday ilaahay u tala saaro wixii aad garan weydaba ilaahay maciinbid bani'aadamku keliyii waxa ma qaban karo ilaahay la-aantiina waxaynu noqonaynaa waxba yahay bani'aadamku sida caadiga ah garab way ku siin karaan adna waad siin karaysaa way ku jeclaan karayaan farxad bay ku siin karayaan adiguna waad siin karaysaa nolol wanaagsan bay ku siin karayaan adiguna waad siin karaysaa ayaamahaagay kula qurxin karayaan adiguna ayaamahoodaad inay qurux bataan kala qayb qaadan karaysaa waqhtiyada adag baydun ka wada bixi karaysaan maankooda garaadkooda iyo garashadooda ayay wax kugu tari karayaan adiguna si lamida baad itaalkaaga wax ugu tari karaysaa waa wax bini'aadam isu qaban karayo kala heli karayo isbidi karayo oo garabku kala heli karayo laakiin xasuusnow waa wax hadaysan waxaad siinaysa iyo waxaa lagu siinaya labaduba waa wax ilaahay awooddiisa ku xakamaysan intaaynu isbidi karaynaa waa in ilaahay ogolaaday waa wax rabbi awooddiisa iyo xakamadiisa iyo xadayntiisa ku howlgelaya xaqiiqada marka la eego bani aadamku meel iyo makaanad qaalihiisu buuxiyaan laakiin boosishanka ilaahay marna ma gaadhi karayaan makaanadda rabbi cidiina ma buuxin karayso waxaan waxaasoo dhan uga socdaa ha ka doonin dadka waxaanay taalkooda bixinin adiguna hayse odhanin tar inta awoodda laguu siiyey in ka badan waayo maba awoodid iyaguna kuma awoodaan adiguna uma awoodi karaysid ilaahay wuxuu awooddiisa bixin karayo baniaadam gacmaha ugu hoorsane waa inaynu isweydiin karayno waxaan baahidayda quseeyaa ma wax dadku hayaanbaa mise waa wax ilaahay ay tahay inaan ka doono waxa ilaahay tahay inaan weydiisto waxa ay ilaahay tahay inaan ka baryo oo aan miciin iyo garab aan ka bido bani aadamka waxba idin istari karaysaan way idin iswanaajin kartaan walaalnima idin kala heli karaysaan ilaala idin kala heli karaysaan isjeclaanshiyo iyo naf isuhurid bay idin isweydaarsan karaysaan laakiin ma aha inta ilaahay gudaheenna uu isugu xasilin karayo wanaag oo dhan adoo bixiyey bay cidda aad u hurayso la yaraan karaysaa mararka qaar waxaad bixinaysa waa la qawadi karayaa adigana waxa lagu siinaya waad qawadi karaysaa laakiin kolkaad ilaaha sifada kamaalka iska leh wax ka doonayso wax yarbaa maankaaga lagu buuxin karayaa wax yar buu qalbigaaga ugu qanci karayaa waa barakada rabbi waayo ilaahay markaad weydiisato waxa uu awoodayo insaankana aad garatay inta loo ogolaaday waxba wax si weyn kugu sii ahaan maayaan dhanka dadka waayo waxaad garanaysaa waxay dadku awoodayaan iyo waxa aanay dadku awoodahaynin iyo in awoodda dadka marka horeba la xadiday intaa inaynu isla garannay ayaanu hanweynahay waxaan ku dari lahaa xalqada waliba xasuusin bay yeelan doontaa aan ugu talagalay inaan xalqad kaste ku gebagabeeyo ama aan ku xidho xasuusinta maanta bani aadamka awooddiisa waa la xadide waa la xadeeyey waana la xakameeyey wixiise aad insaan ka heli weydo ilaahay xaggiisa ka doono ilaahay xaggiisa ka raadso ilaahayna xaggiisa ka baadi doono waa ilaahay iskale sifada kamaalka dhammaystirnaanta iyo isleekaanshiyaha waa rabbigaan agtiisa waxba laga waayin agtiisa waxba laynagu yeelin tala saarashadiisana badbaado aynu bidno oo aynaan ku hongoobin ugu dambayn wax kastoo aynu kala doonno oo aynu haddana kala weyno ee wanaaga rabbi baa leh oo awooddooda bixiya xasuuso qofka dhadhansada macaanka rabbi ku dhowaanshiyaha dhadhanka uu leeyahay iimaankaaga oo siyaada iyo dugsiga uu helo ruuxa xidhiila lahaanshiyihiisa xoojiyaa wuxuu dhadhamiyey waxaanan eraya ku sifayn karahaynin awooddayda oo gudaha ruuxa fursadda hele oo keliyuu dareemi karaya macaankeeda waa macaanka uu leeyahay rabbi ku iimaan qabkee ilaahay waxaanu ku weydiisanaynaa jacaylkaaga jacaylka cidda ku jecel ee aad raalida ku noqotay iyo jacaylka camal kaste oo aad jeceshahay raalina aad ku noqoto intaasay noogu dhan tahay xalqadeenna koowaad ee xasuusin iyo ku xasiloonaan haddii aad halkanala soo gaadhay noogu reeb kommentka inta maankaaga taabatay ama erayada uu qalbigaagu jeclaaday xalqadan salaam